halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo efemyada geeska afrika qaarkood iyo bartaanu ku leenahay internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroor talaadaha lix iyo tobanka bisha mey sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mida go'aanno ka soo baxay shir ay garowe ku yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland siyaasiyiinta puntland waxaa ka go'an in laga guuro hannaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay puntland ku soo dhaqmasay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambaysay loona guuro hannaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda puntland
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda fatahaadda ku socota magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan daraasad dhiirigelinaysa dardargelinta habka casriga ee dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarka beeraha oo lagu soo bandhigay magaalada jigjiga maxay tahay sababta madaxweynaha yukrein ugu wareegaya dalalka ku yaala galbeedka yurub iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore warkii caalamka booliiska soomaaliya oo kaashanaya ka adduunka interpol ayaa waddanka south sudan ka soo qabtay zakariye cali axmed cusubow oo ka tirsanaa booliiska soomaaliya kaasi oo ku eedaysan inuu dilay xidigle cali xasan siyaad oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka booliiska ee soomaaliya siday daabacday warbaahinta radio muqdisho eedaysana zakariye ayaa xalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho halkaas oo ay kula wareegtay xer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq doodishe ayaa sheegay in zakariye uu ku eedeysan yahay dil badheer ah oo ka dhacay degmada daynile siddeed iyo labaatanka bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatan ujeeddadu waxay tahay in qof kasta oo faldembiyeed noocan oo kale ah dalka ka geysta in meel kasta laga soo qaban karayo ayuu hadalkiisa raaciyey doodishe madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa sheegay in natiijada wareeggii hore ee doorashada turkigu ay muujinayso inuu ku guulaysan karo wareegga ugu dambeeya ee loo ballansan yahay siddeed iyo labaatanka bishan sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu sheegay in ku guulaysiga xisbigiisa ee aqlabiyadda baarlamaanka ay xaqiijinayso in shacabka turkigu uu ku kalsoon yahay islamarkaasna ay aayahooda ka dhex arkaan isaga iyo xisbigiisa waxaan ku soo bixi doonaa doorashada siddeed iyo labaatanka mey annagoo kordhinayna codadkii aanu helnay afar iyo tobankii bishan mey waxaan rajaynaynaa inaan gaadhno guul taariikhi ah ayuu ku yidhi qoraalkiisa uu soo dhigay bartiisa twitterka erdogan madaxweyne rajab erdogan ayaa helay doorashadii axaddii in ka badan toddobiyo labaatan milyan oo cod oo u dhiganta sagaal iyo afartan dhibic koob iyo konton boqolkiiba codadkii la dhiibtay waxaana uu murashaxa ku soo xigay ee kamaal kilijdaroglo uu ka sarreeyey laba dhibic shan milyan oo cod anigoo ah siyaasiga aan rabitaanka ummadda mooyaane wax kala aqoonin kana leexan dariiqii ummaddu ay dejisay waxaan ixtiraamayaa natiijada ka soo baxday sanduuqyada codbixinta ayuu raaciyey erdogan warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington xalay waxaa magaalada garowe lagu soo gebagabeeyey shir muddo laba cishaa siyaasiyiinta garowe ay uga doodayeen xaaladda siyaasadda ee deegaanada puntland sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a dee gobolka nugaal noox muuse birjeb shirkan oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin ku sugan gudaha puntland iyo kuwa kaga qaybgalayay dhanka fogaan aragga iyagoo ka maqan dalka ayaa laba cisho uu socday kadib ay ka soo saareen warmurtiyeed ay uga hadleen xaalado kala duwan oo taagan sida uu saxaafadda u akhriyey qoraalka ay soo saareen maxamed cabdi maxamuud baldho falanqayn dheer kadib waxaa shirku isku raacay go'aammada hoos ku qoran arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland siyaasiyiinta puntland waxaa ka go-an in laga guuro hanaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay puntland kusoo dhaqmasay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay loona guuro hanaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda puntland qodobada afartan iyo afraad afartan iyo shanaad afartan iyo lixaad iyo afartan iyo toddobaad siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedisocodka dimuqraadiyadda puntland shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka puntland taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaad shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee puntland wada dhistay islamarkaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka puntland ee xoraynta iyo difaaca gobolka sool wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan arrinta ballaarinta xisbiyada ee ka yimid soo jeedinta xukuumadda ayay ka hor yimaadeen shirka iyadoo xukuumaddu xaq u leedahay inay soo jeediso wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka sida ku cad qodobka qsodoniyosagaalaad faqraddiisa koowaad xarafka ta annagoo eegayna xaaladda kala guurka ah ee puntland ay ku jirto iyo muduxuleedka labada gole oo dhammaad ah wuxuu shirku u arkaa in ay tahay iskuday laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo ay ku hoos jirto muddo kororsi sharci darro ah shirku wuxuu yaqiinsan yahay in dastuurka puntland u baahan yahay dib u eegis iyo wax ka bedel ay ka soo tala bixiyaan khubaro sharci iyo culamaa udiin dabadeedna loo qaado afti dadweyne ee ayna fuliso dowlad haysata sharciyad buuxda oo aan wakhtigeedu dhammaad ahayn dhanka dowladda dhexe ayay ugu baaqeen inaysan soo faragelin arrimaha puntland ee iminka taagan waxaa la wada ogsoon yahay kaalintii hormuudka ahayd iyo doorkii shariifka ahaa ee dowladda puntland ka soo qaadatay dowlad dhiska soomaaliya iyadoo u hurtay naf iyo maalba waxaan u sheegaynaa hoggaanka dowladda federaalk ee soomaaliya in shacabka puntland ay ku filan yihiin xallinta ismaandhaafka doorashada la xidhiirta oo aan loo baahnayn faragelin siyaasadeed iyo hadallo xanaf leh sidoo kale shirku wuxuu uga digayaa in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu adeegsado khilaafka dowladda federaalka ah olole siyaasadeed siyaasiyiinta shirka yeeshay ayaa ugu dambayn ka soo saaray shirkooda baaq ay u jeediyeen dhanka dowladda isimada iyo beesha caalamka kaasoo ka koobnaa dhowr qodob shirka wadatashiga siyaasiyiinta puntland wuxuu ku baaqayaa inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka xeerarka kale ee puntland iyo habraacyada doorashooyinka shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda puntland in ay joojiso doorashooyinka aan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni darre amni iyo qalalaaso siyaasadeed oo puntland ka dhalata shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda puntland inay soo fadhiisato miiska wadahadalka si looga wada xaajiysto xaaladda kala guurka ee puntland iyo sidii puntland ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay labo shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo furidda iyo wax ka beddelka dastuurka dowladda puntland maadaama hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilhayntoodu gabaabsi tahay islamarkaasna aanay ka tarjumayn baahiyaha shacabka puntland saddex shirku wuxuu ku baaqayaa in doorashada golaain doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhu ay ku dhacaan wakhtigoodii dastuuriga ahaa ee loo asteeyey afar shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka puntland ay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida dhulka puntland oo tacab iyo dhaqaalo badan ka galay shirku wuxuu ugu yeerayaa hay-adaha amniga ee puntland inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ayna dhowraan nabadgelyada sharafka iyo hantida shacabka puntland shan shirku wuxuu ugu baaqayaa in hay-adaha amnigu ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo in loo adeegsado dana guracan waxaan si gaara uga digaynaa ciidanka booliska puntland iyo ciidanka badda puntland p m p f in aan loo adeegsan in lagu khalkhalgeliyo amniga puntland shirku wuxuu ku baaqayaa in golaha wakiilada puntland ee wakhtigiisu gabaabsiga yahay aanay puntland u horseedin xasilooni darro siyaasadeed iyaga oo eeganaya dano gaar ah toddobo shirku wuxuu ku baaqayaa in ismada iyo odayaasha dhaqanka ee puntland ay qaataan kaalintoodii shariifka ahayd ee ay ku lahaayeen midnimada iyo xasiloonnida puntland islamarkaana ay si dhow ula socdaan khatarta ku soo fool leh puntland sideed shirku wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamku aanay dhaqaalo ku bixin doorasho aan loo dhammayn ee ay doorashada aan loo dhammayn ee ay xukuumaddu waddo taasoo horseedi karta qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni oo puntland ka dhaca dhammaad dhanka dowladda oo inta badan ay ku socotay eedaynta siyaasiyiinta kulmay ayaan isku dayay inaan helno waxaana wacay qaar ka mid a xukuumadda oo ay ii suurageli weyday inaan helo nuux muuse birjeeb v o a garowe
subax wanaagsan mar kala dhegeystayaal dhammaantiinba xaalad bini aadanimo oo daran ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto magaalada beledweyne kadib markii webigu uu ku fatahay magaalada dadkii magaalada ka barakacay oo iyagu degay bannaanka magaalada ayaa la sheegayaa inaysan haysan biyo nadiif ah cunto ku filan iyo meelo ay kuleelka cadceedda ka galaan waxaa maalmahan magaaladaasi joogay oo xaaladda si soke ula socday guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha waxayna ugu horreyn weydiisay bal xaaladda magaaladu siday hadda tahay falastiin xaaladdu aad ayay u cakaran tahay magaalada beledweyne boqolkiiba sagaashan biyuhu way qaadeen ama magaalada kulli inta badan wayba camireen dadkii magaalada joogay boqolkiiba siddeetan way ka baxeen waxaa jiro fatahaad aada u weyn oo magaalada runtii ay dadku siday noo sheegeen aan soo marin xilliyo aada u fog oo biyo aada u xoogan oo ka yimiday webigu uu keenay oo dhinaca etoobiya ka yimiday iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka khaasatan magaalada badweyne oo aada u saameeyey walaal
marka dadka xaalad sidee ahay ku sugan yihiin waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro dadkii barakacay xaggee degeen noloshoodu waa sidee dadkaas wale falastiin dad ki barakacay dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinacan weliba oo moqokori iyo maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey dadka qaar faamilada qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo banaanka ayay usii qaxeen laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada gidi ee magaalada banaankeeda ku sugan yihiin meelihii ay heli karaan meel allaale meeshii ay heli karaan cid kastaba ayay iska fadhiisatay halkaasay ku sugan yihin walaal marka waa sidee xaaladda noloshooda dadkaasi xaaladda noloshoodu aad ayay runtii u lidataa dadkaasi iyaga oo biyo ka soo qaxay haddana biyo ma leh oo ceelashii magaalada inta badan ay ku yeeleen ama magaalada xarabeed ay ku yeeleen waxaa saameeyey biyobaxadii oo waxaa galay daadadkii oo biyo la-aanaa ka jirto oo dadku masqulo ma haystaan oo hoy ma haystaan oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen way ka soo carareen oo waxba hore uma soo qaadanin oo xilli ay hore u qaataan may helinin cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan ma laha uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagu hadda joogno ayaa uun isku dayna inaan la tacaano laakiin aad ayay nooga weynta walaal
soomaaliya dhibaato waxaa ku hayaa abaaro iyo daadad isxigxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iidaysan karin roobabkii markay da-aan ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababaayaba wale falastiin waa su-aal aada u muhiima waxa dareemi kartaa shan xilli roobaad ayaa la waayey intii aysan hadda roobabkan iyo biyobaxadan aysan imaanin oo abaar aada u daran oo runtii macluul ku dhowaatay ayaa dalka soomaaliya ka dhacday sanadkii hore dabcan haddana waxaan la tacaalaynaa biyo oo daadada arrintaasi waxaan isleenahay waxaa sababaya cimilada isbedeshay runtii oo dhib weyn ku hayso dalka soomaaliya oo annagu aan victim u naha runtii xaalad cimilada adduunyada oo dhibalaan aan u naha walaal
marka hadda maxaa ka qabateen adinka ka dowlad ahaan mase jiraa gargaar soo gaaray dadka reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne dabcan waxaan bilownay oo anagoo kaashanayna hay-adaha qaarkood internationalka in biyo dhaamin dadkii loo sameeyo oo ceelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii bannaankay taagan yihiin oo rax kulun way taa iyadoo mataqaanaa waxuu ahay raxdu ay aada u adag tahay dabcan annagu ka hay-ad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan daabul ka soo samayna magaalada muqdisho oo aan soo marsiino dhulka dhul muddo dheer ay shaab heestay oo xaaladiisu iska adagtaa waaye laakiin waxay noo dhaantaa dhulkii maadaama maanta la mari karo alxamdulilahi ciidamada xoogga iyo dadka deegaankaoo runtii dhul baaxad weyn xoreeyey waxaan isku dayaynaa inaan convoy ama gawaari ka soo rarno oon dhar iyo dawo iyo cunnaba soo saarno oo aan afartan iyo sideed saac ay soo socoto aan magaalada beledweyne soo gaarsiino walaal
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o e washington magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida waxaa lagu soo bandhigay daraasad dhiirigelinaysa sare u qaadidda habab waxsoo saarka iyo beeraha waa waxsoo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigaya daraasad cusub oo laga sameeyey qaybo ka mid ah deegaanka gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka faafan ayaa waxaa kasoo qaybgala xafiisyada heer deegaan ee ay bahwadaagta yihiin macadka cilmibaadhista iyo xoolaha dowladdeegaanka soomaalida iyo kan heer federaal iyadoo dulucda kulankan ay ahayd mid lagu darseeyey habka waxbeerashada deegaanka iyo sidoo kale habka xoolaha loo dhaqdo haddaba jimcaale axmed waa maareeye ku-xigeenka macadka cilmibaadhista iyo xoolaha dowladdeegaanka soomaalida waxaana weydiiyey daraasadani lasoo bandhigay waxyaabaha ay ku qotantay iyo waa daraasad aan in muddo ah soo wadnay waxayna ku saabsan tahay in muxuu ahaa la darso habka beerashada deegaankeenna habka xoolaha loo dhaqda deegaankeennu sidee buu yahay daraasad ku saabsan baan macnaha maaragtay ka fikirnay oo macadku uu ka fikray annagoo kaashanayna macadka cilmibaadhista ee federaalka iyo a t i oo natiijadiisii halkan lagu soo bandhigaya gaar ahaan dhanka xoolaha waxaa saambal loo qaatay gobolka faafan daraasaadku laakiin daraasaad weyn oo ballaadhan oo deegaankao dhan laga hirgelin doono weeye laakiin tijaabo weeye natiijadii kasoo baxday tijaabada gobolka faafan lagu sameeyey weeye waxaa la darsay oo la ogaaday macnaha maaragtay dhanka dalaga muxuu ahaa waa sidee qaabkeebaa maaragtay loo fashaa beeraha dhanka xoolaha maaragtay ama qaabka xoolaha loo dhaqda gobolka faafan waa sidee qaybta socio economiga ahaa qaybta socio economiga ama xaaladda dhaqan dhaqaale ee dadka bulshada eriyadan ku noqon waa sidee qaybta khayraadka dabiiciga ee gobolkani uu leeyahay waa waa sidee shanta afartaa maaragtay muxuu ahaa eriya yaa yaa daraasaadku ay natiijo ka soo saartay waxayna keeni macnaha maaragtay in si dhab ah oo cilmiyeysan oo scientifica loo ogaado macnaha gobolkan iyo dhanka maaragtay beeraha wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka xoolaha maaragtay wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka khayraadka dabiiciga ah sida uu yahay dhanka socio economiga sida uu yahay marka taasina waxay sahli doontaa oo ay fududayn doontaa in goordhow macnaha wax soo saarka beeraha ee la raba in kor loo qaado gobolka faafan si cilmiyeysan oo daraasaad ku salaysan macnaha kor loogu qaado yay keeni doontaa sidoo kale jimcaale axmed ayaa sheegay in daraasadan ayna ku ekayn oo keliya gobolka faafan balse la gaadhsiin doono gobollada intii isku cimilo ah islamarkaana loo eegayo ayuu yidhi gobol walba waxa uu ku habboon yahay hadday ahaan lahayd ayuu yidhi habka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha daraasaadkanina macnaha maaragtay daraasaad gobolka faafin keliya ku eg maaha waa daraasaad macnaha maaragtay aan rabno gobollada intii isku cimilaaba waa la israaraaciyey agroecology baa maaragtay loo kala saaray deegaankeenu ilaa sagaal agroecology baa maaragtay u qaybsan yahay iyadoo taa laga duulayo ama lagu salaynayo based on agroecology in macnaha maaragtay gobol waliba wixii uu ku habboon yahay gobolka xoolaha ku habboon gobolka maaragtay beeraha ku habboon gobolka labadaba ku habboon in macnaha maaragtay lagu hirgeliyo oo wax soo saarkii beeraha iyo xoolahaba kor loo qaado wey nuxurku waa intaas daahir yuusuf cabdi waa agaasinka waaxda baadhidda carrada iyo biyaha ee macadka cilmibaadhista xoolaha iyo beeraha dowladdegaanka soomaalida sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada wax ka sameeyey soona jeediyey daraasaddan waxaana weydiiyey waxyaabaha ay daraasadani ku soo ogaadeen waxa ay yihiin waxa uuna yidhi waxyaabaha waaweyn ee laga helay mashruucan kow waxaa ka mid ah oon ogaanay oo daraasaadkan aan ku helay nidaamkan la yidhaahdo fidinta fidinta beeraha inay dhibaato badan ka jirto oo dhinaca fidinta beeraha cillad baa ka jirta labaad wax soo saarka oo dalagyada kala duwan wax soo saarkooda waxyaabaha ay helaan iyo markaad fiiriso dal ahaan waxyaabaha ka soo baxa tusaale ahaan galleydaoo kale yaryaraha ama hawryararaho kale iyo digraha qamadiga dalagyada dalka waxyaabaha inta laga soo saaray kuntaal halkii hegtar markaad fiiriso iyo deegaankeenu aad buu hooseeya iyadoo ay dee saameyno badan leedahay ama ha noqoto ciiddii dhibaata ha noqoto ama fidin la-aanta ha noqoto in wax soo saarka laftiis waxa dhulka ka soo baxaya inuu aad u yaryahay ta ta saddexaad waxaa weeye caafimaadka xoolaha dhibaato badan inay ka jirta iyadana oo weliba xataa ay jiraan cudurro hadda cusub oon soo helay oo ilaa laba saddex cudur ah oo cusub oon isleenahay waxay ka soo gudbaan xuduudahay kasoo waxaa kale oo qodobada waaweyn ee meesha aan ka helay ka mid a abaartan soo noqnoqonaysa laftigeeda saamayn badan inay bulshada u geysto taa micneed waxaa weeye bulshadii in cunteeraan ay jirto marka saamayn ama dadku ay yihiin dad saboola inay yihiin waxyaabaha aan aragnay waaweyn inay yihiin baan ee ka mid ah sidoo kale daahir yuusuf ayaan weydiiyey mar haddii caqabadihii la ogaaday waxa uu yahay qorshaha xiga caqabadaha jira ee dee ka jira wax soo saarka ean aragnay daraasaadka uu soo saaray sidii loo sixi lahaa ee bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda wax looga bedeli lahaa waxay u baahan tahay nidaam isku xidhnaan ah oo bahwadaagta kala duwan ee ay
isku soo wada duubo deegaanka soomaalida ayaa leh khayraad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaasoo weli sidii ugu habboonayd aan looga faa'iidaysanin sababa la xidhiidha habka waxbeerashada iyo dhaqashada oo weli aad u dibdhacsan islamarkaana loo baahan yahay daraasadahan haatan la samaynayo in ay noqdaan kuwa wax ka bedela nolosha bulshada xoolodhaqatada ah iyo kuwa beeralayda ah ee deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan markii la dhegeystal dhammaantiinba madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay dalka britain waxaana arrintaasi qayb ka tahay dadaal uu ugu jiro in lagu taageero duulaan iskacaabin ah oo dalkiisu ugu diyaargaroobayo inuu ku qaado ciidanka ruushka britain ayaa toddobaadkii hore noqotay dalkii ugu horreeyey ee ukrain ku taageera gantaallada ridada dheer iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fogfog gaadha haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda qaaradda yurub ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
madaxweynaha dalka ukrain valadimir seleneska ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku yimid duleedka magaalada london isagoo kula kulmay ra-iisul wasaare rishi sunak waa mid ka mid ah socdaalladiisa uu ku maraya qaaradda yurub maalmihii ugu dambeeyey si uu u helo hub dalkiisu uu u baahan yahay si uu duulaan uu sheegay uu dalkiisu ula galo islamarkaana isaga caabiyo dalka ruushka maalmihii lasoo dhaafayna waxa uu safarro sidan oo kale a ku tegay magaalooyin ay ka mid yihiin rome berlin iyo baris toddobaadkii hore ayaa britain waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyey ee ukrain ku taageera gantaallada ridada dheer waxaa rishi sunak uu ballan qaaday sidoo kale kulankii isniintii uu la qaatay selenes in ukrain ay ka caawin doonaan hubka difaaca cirka iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fog awooda in ay gaaraan maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub ayaa eegaya socdaalka seleneska uu ku dalbanayo sidii uu ku heli lahaa hub ka badan waxa hadda dalkiisa uu haysto sidaan ognahba ayaamahan waxaa socdaal ku kala bixinayay meelo ka mid a wadamadan yurub uu ka mid yahay jarmalka faransiiska iyo talyaaniga iyo lugtiisa ugu dambeysa maanta uu ku yimid wadanka ingiriiska madaxweynaha ukrain zeleneski socdaalkiisaasna oo wuxuu ku saabsan yahay inuu helo hub fara badan oo ay kamid yihiin diyaaradaha taangiyada droniska wax alla wixii uu isleeyahay dagaalkaasi waa uga guuleysan kartaa ruushka artilleriga meelaha fogfog gaara oo waag hore uu ku dhibanaa inuu helo laakiin hadda ay u ogolaadeen inay siiyaan ujeedka ugu dambeeya uu socdaalka u sameynana waxay tahay qorshihiisa ayaa wuxuu yahay uuna sheegayna in waktiga samarka ama jilaalka qabowuhu uu dhammaaday iyo barafka inuu dagaal isagu waagi hore wuxuu ahaan jiray difaac waa isagu markaa noqdo ataag weerarka isaga uu qaado si uu uga soo noqsado dhulkii uu ruushka ka qabsaday taasoo keenaysa in dagaalku uu aada u sii xoogeysto sidaan ognaha ruushkan ayaamahan ciidan fara badan iyo qalab aan lagu aqooni jirin oo aada casri u ah ayuu kusoo gulayaa dhulka dagaalku ka socdo marka labada dhinacba waxaad moodaa in laisku qalab urursanayo oo yurub iyo maraykankana ay diyaar u yihiin inay ukraine ay caawiyaan dhinaca militariga dhaqaalaha iyo siyaasaddaba hogaamiyaha jarmalka olaf sholz ayaa u ballan qaaday dalka ukraine kaalmo militari oo gaaraysa laba dhibic toddoba bilyan oo yuuro kadib markii ay ku kulmeen magaalada baarliin axaddiina waxaa socdaal uu ku tegay baariis halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne emmanuel macron oo isna dhankiisa ballan qaaday in ay siin doonaan ukraine taangiyo baabuurta ciidanka iyo sidoo kale in ay tababar siinayaan ciidanka dalka ukraine taageerada dalalka galbeedka ee dhinaca militariga ee dalka ukraine ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine uu weli u muuqdo mid sii jiitami doona ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan warbixintaasina la socodsiinayay haatanna dhinacii heesaha iyo heestaasi dhegihiina ku soo maqan heestaasi qaadaysay fanaanada alla u naxariistee saada cali warsame ayaannu ku soo gebagabaynaa idaacaddeedii saakii caalamka inta haddii laadhada maanta kooda duhurnimo aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdibashiir abikare iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo subax wanaagsan